farxeed qaniyo marwa meherkoodii dhacay wamahadaliyo mallagu farxeedu daniyo marwa meherkoodii dhacay أولاد مسؤولة مسلمة وكيلة محمد يا راجع مختار مولا خيدك سيريون أولاد مسؤولة مسلمة وكيلة محمد يا راجع مختار مولا خيدك سيريون misaanu socod mud iyo hanan maalin dalaalka lamida qurxoon misaanu socod mud iyo hanan maalin dalaalka lamida qurxoon أولاد مسؤولة مسلمة وكيلة محمد يرودع مختبور مولى خيدك سيئون
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waradho cadada waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka musiga iyo salaamaha oo haddii habeen kasta oo jimca aad ka dhegaysa habeen kasta oo khamiisa jimcana ay soo gelaysa aad ka dhegaysataan raadho cadado barnaamijka caaway intuu hawada ku jira waxaa idin daadihi doona maxamed aadan karaama iyo faa-isa dheeman iyo weliba aniga soo dhawow maxamed haddii aan maxamed soo dhawey
aad baad u mahadsan tahay anisa sida quruxda badan barnaamijka ila tabinayso aan kaa mahadcelinayaa dhammaan dhegaystayaasha waxaan leenahay habeen wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalkeena idiinsoo gaarayaba waa tahay habeen lamid a ayaan leenahay faa-isa soo dhawow adigana dhankaan
waa tahay aniso waan dhow waxaan maleynaa qof cusubna miiyaada faa-iise le ah marka waa dhowaa dhegaystayaasha habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawada ka leeyahay dhammaantoodba
waa tahay faa-isa habeen lamida ayaan hawada kalena dhegaystaas heesta daafurka barnaamijka haddii aad inoo soo qabato maxamed
aad baad umahadsan tahay faa-isa caawa faa-isa ayaan ugu haysataa marka faa-isa ayaan u daynayna waa tahay faa-isa bal adiga soo dhawow marka waa tahay anisooy bal caawa farsamo yaqaanka in muddo waxaan dhahayay bal heesta daafurka iyo caawada dhawaan iyo asagoo isku haysana bal caawada dhanna waad kala soo dardaarmaysa farsamo yaqaanka bawada ha heestaa caawa inoo soo qabanaysaa faa-is marka waxaan dhahaa in waxaan noo soo qabanaya heesta uu ku luuqina kollay adigu faa-ise jacaylka dhankiisa kama marnido haddii dhanka iyo la dhaho anigii maxamed waxaan kuu daysanaa dhankaas iyo heesaha jacaylka maya aniso horta Aniga waad ogtahay.
daal ka hadlo jaceyl waaba necbaaba faa-isa haga ee dhanka iyo markan stuudiya isla soo aadnahana dhihin sidaas ee dhanka markii aan joogno een stuudiyahaas oo galabna barnaamijka isku diyaarinayna waa maqlay adigoo dhahay heestaas inagu daafur een aniga horta markii heesaha la dhao daadiska la ii wacaa laakiin ha laakiin ha laakiinse waxaa jira anisoy qof ku xeel dheer jacaylka marka aniga waa laiga xeel dheeriyo maxamed aba joogo boqorka jacaylka beryaha dambe waxaasaa maqmaqlahay maxamed laftiisa inkastoo boqorka jacaylka uu inoo ahaa haddana adiga baryahan dambe Hee.
waa lagu ogeyna kastoo loqol Inna lillahi.
waa tahay heesta daafurka barnaamijka iyo farsamo yaqaanka
No one knows the secret.
cabadan naqaysay tiri mid ahaa noloshu waxay tahay aqoon nasiib yahow maad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqoon kaliyaay nabarada waqtiga mitaaqada waanu mugtee cantabanida ila saxiib jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo tabanida jacayl u noqon maayo naftayda ayay dirqiin ku jeer baad niyo jabtiin qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxina hay jabi ruuxina naftayda ayay dirqiin ku jeer baad niyo jabto qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxina hay jabi ruuxina aanuu naxariiska gacan nasteexa ku soo lahaa wadaa ku nageey lahaa nafsiga ku xaris lahaa aanu naxariiska gacan nasteexa ku soo lahaa wadaa ku nageey lahaa nafsiga ku xaris lahaa waqtigan cabigu dariyo waqaygow imanay cadaayigu nabay qofka dibkayga kunaaxayo naxiyo xumo waan mitee markale haybeer nuglayn waqtigan cabigu dariyo waqaygow imanay cadaayigu nabay qofka dibkayga kunaaxayo naxiyo xumo waan mitee markale haybeer nuglayn naftayda ay dirqiin unjeer baadiya jabte qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxina hay jabi ruuxina naftayda ay dirqiin unjeer baadiya jabte qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxina hay jabi ruuxina
waa tahay faisa dalkaas aynu kaga soo laabnay aan- een, heesta daafurka barnaamijka heestii ahayd ha ii jabin ruux i neceb oo fanaanka cod ka baxsan iskaraaji een, uu ku looqeynayay waa tahay faisa heestaas adiga caawa maxaad ka fahantay maxamed wuu usoo laaban doonaa runtii een, anisa anaaba heesta soo een, xulaa la isdhihi karaa marka waxyaabo badan ay xambaarsan tahay ani ahaan naftadeyda ah Mm.
waa tahay haddii aad gaanaa og tiri- meeshay ku wajahan tahay haddii aad tiri mar een, marba aad tiri een, aniga bay igu wajahantay heestaas malaha aniga horan kuu sheegay maxamedow aan hore kuugu sheegay inay faisa laakiin jacaylka turjumay
heesta malaha waxaan malay faa'is inta lagugu daadshe aad dhanka iyo ha ii jabin ruuxii necab kun jeer badniya jabtay waxbaan maqmaqlaya marka adiga malaha in lagu weligeyba qof een, bilaadana iguma daadin sababta wuu sababta igu daadin qof waxaa lagu daadiya qof isku diido
een faa-isa heesta waxaa ku jirtay haddii aad dhegaysatay kun jeer baad niyad jabtay ha ii jabin ruuxi nacab malaha heestaas wax lagu daadiyo qof lagu daadiyo oo kale bay ka tarjumaysaa bal maxamed adigu soo dhawow faa-isii adigana kala saar balcaawo
Ani-
Een, aad baad mahadsantihiin faa-isa iyo anisa Een, runtii caaba heesta runtii waxbay ka dhacaysaa oo laakiin se- saddexdeena qof gaar inay ku socotay ayaa malina caaba
Een, haddii si gaara loo fiiriyo heesta faa-isa bay ku socotaa isleeya
laakiinse anise waxay tiri dabcan qof lagu da ee ani anise iyo horta waxaan isdhihi karaa daasma heesta adi laftiga bal dib inta u yegleysid waxay ka had dabcan qof een qof een macnaha een qof ku necab oo kale adi aan ku dooneynin qof ay ku dhaha adi qofkan bilaadanka may faa-isooy een qof haddii uu mar niyad jabo oo kale een ama qofba ha ku oo- Laakiin qof qof aan- dhabarka ha kaa jabiyo ama qofba ha- een jacaylka kugu daadiyo heestu waxay ahayd haddii aan kugu celiyo naftayda
anisa ku jeeda eremka ka sida laakiinse midaan ku sheegaya heesaha waxaan ku dhahayaa fanaanka horta heestaa ka dhaaba laakiin midaan ku sheegaya faa-isooy een kama dhaamay fanaanka macnaha aniga kullu qeybmaayo oo laxanka u saarmaa laakiin Waa heestu taa.
waxay ahayd een naftayda ii caruun
maya kunteer badniyad jabtay ha ii jabin ruux inacab aniga wax niyad jabo macnaha waxaan u aqaanaa kunjeera niyad jabtay ha ii jabi roona macnaha ee dabcan waa kaa aan safaysa ku walaalay sheego.
waxaad ka niyad jabtay adiga een een Ah, adiga baa soo Dani- goo dhegeystayaashii aniga caawa waad naga qarisay bal een maxamed haddii lambarka dhegeystayaasha barnaamijka ay kaga qayb qaadan karaan aad u sheegto
waa tahay een dhegeystayaasha fariimo waxay noogu diri karaan
Een, aad
inantaan calmaday baan dadiyahu weli casuumahay ciddigayga kama guurino way cajabisahay maantay ilaajta fardoon eedicaa shaqalee
aad baad umahadsantihiin saaxiibadana dhegaysanayo habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaan akhaabadiidii ka leenahay meelal baa joogtaan warle cawaalis ayaa waxbaa meeshaan ka dhici doono Een, marka wicitaanka tooska ah saaxiibadana dhegaysanayo waxaad si toosaa noga soo wici kartaa lambarka fariisu yahay shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosaa noga soo wici kartaan mar kale haddaa idinku cadhino saaxiib yaal waxaad si toosaa noga soo wici kartaa lambarka fara shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhankii fariimaha iyo faa-iiso
waa taa wamaasanta maxamed oo dhegeystayaasha waxay fariimo noogu soo seebi karaan lambar furihiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eberhal haddii aan mar kale u celiyo waa lambar furihiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eberhal habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaa hawada ka leeyahay dhammaan dhegeystayaasha mhm, cas- cawaysinku ha idiin wacnaado
waa tahay casri wanaagsandaamooda faa-isooy maalmahan een, waa lagu fahmi lahaa maya maxamed caawa wax kale adeen tamiinadan dambe waa ii tashaday Hadda dhowna- sabiiqaanka waa inaad duulaan weerar ku qaada hadda Habeen dhowna hadda kasta- dhowna fariimaa u jeedna maaqa meel laga soo diray maya fariimeen fariin ma diriyo macnaha yaa fariinta hooyo camal ah Way.
Mm, meel kale ka socotay oo se abaya may qaaskay waa tahay maxamed camal inay dhaag wax kale inay soo qabteen waa dheerdheeriya ujeeda Een, aad baad mahadsan tahay Een, anisa dhankeeda waa ay mashquulsan tahay marka anisa bal soo dhawow maxaad diraysaa caawa fariin macnaha ee dabcan sinan qaas awadiisa mar camal adisaana ka waa tahay isbalansi warqabay waa miya isbalansi waa tahay faa-isa waxaad moodaaba in cafaaran ka yara mashquulo labadiina waa adigu goobateen aniga haddii een qaas la iisoo salaamay iyo haddaan iisoo salaamba waa iskula kay mid een qofka salaanta isoo siinaya ama een faa-isa ay iisoo diraya haddii uu hawada iigu soo diraya hadduu si qaasa ii siiya aniga iskula kay mid Laakiin baa ii tahay.
hawada- laakiin waxay iga soo qurux badan marka si qaasa la iisiiyo maya si qaas yaa kula ogyahay aniga maxamed oo kale dadaan kula markhaati ee birkaagana May- macalan habeen dhaw anisa la soo salaam laakiin qaas in la yaa iga kula ogayo ogyahay waxaa iga sii fiican faa-iso inaan keliga qaas u ogahay maya keliga wax horta adig kugu kooban iyo wax dadka kuloogya ayaa wanaagsan kaad aniga dadka adduunka maanta ahaantayda hadda ku nool waxay raadiyaan caanimo marka si waxa marka een, hadda waxaaba caanimadayba ka shidantaa faa-ida laakiin Xataa waxaa aan dhib ah joogo.
inaa caanimo ka raadisay in qaas lagu hawada laga asasanayo ahade maya macnaha taas maaha laakiin haa
ee waa waxaa tayfaysay ku heebtaqan adii ad keliya dii lagu soo seeyaa kula ani anise ogta qaaska aadna waa u dheeraydaayo aadna waa u xeel dheer tahay marka waa taa enfaiso haddii aniga waxaan dhihi lahaa haddii qaas hawada laisku salaamay dhanka iyo waxaa waroon waa tahay enfaiso haddii ay dhegeystayaasha qadka ku jira iyo maxamed Een, aad baad umahadsantihi wallahi caawanaysa marka dhegeystayaasha ayaan soo dhaweynayaa dhegeystaha ugu horeeya qad ku jira halo assalaamu calaykum halo waan ka xunahay dhegeystahaasi qadka taleefka ayaa ka go-ay wicitaanka daayini ku celino saaxiibadana dhegeysanaya waa farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosa naga subaci kartaan dhegeystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaale soo dhawow magacaga iyo halka aad inagala soo xiriirinayso
والله أنا عندي وحي مجاي عليكم السلام
waa tahay waad la socotaan filaa barnaamijka walaal adoo codkaaga saro qaadaya soo dhawow caawa haween jimcaha marka ayaa jeceshahay in halkan salaan u mariso
ما شاء الله عطي رمتي وفرح معي رمت حين وحيد الأخضر من مكة والسلاميات من مصر ومالية خاصة عن الإنسان طريق وجهيات قايلي يحسنون لأنه
waa tahay
المستقبل عن سلام يا من لو أمنى تحدي أن جعل حيوان يصبح من المنطقة العربية
Een, aad baad u mahadsan tahay walaal qaaliya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waxaan kaa madanlaynaa hayfa aysa soo dhawow waa tahay maxamedoo waan dhowahay dad badanna waa ujeedaa caawa qaaska indhaha ku haya waa tahay dad badan fa- fariimo sugaya kuwa kana waxay leeyihiin hadda caawa ha iloobin hadda fari- een, salaantii khaaska hawadiisa mar hadda fariimo la dirdirsan dadka qaarkood aan ujeeda anisa ay ka mid tahay ba.
laakiin anigu kuma jirin ha adi kuma jirto ani adi kuma jirno Mhm, saqiira kana waa ka faisa caawa een, faisi aniga caawa kuma jirno anisa ayay hadda caawa jirtaa marka salaanteeda waan sugnaaba dhegeystaha qad ku jira iyo faisa dhankeeda
halo asalaamu calaykum dhegeyste
waan ka xunaa dhegeystahaasi qadka taleefka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inuu dib usoo laaban doono haddii ay bar markaan waxaan u laabanaynaa dhanka iyo farsamo yaqaanka oo ayaa gacmaha haatinay
goba'aada gacaloygoba goba'aada xubnageele midii qurux loo dhintaa waxaa tahay gaarigo goba'aada gacaloygoba goba'aada xubnageele midii qurux loo dhintaa waxaa tahay gaarigo gobaad gobaad gobaad goobay gobaad gobaad goohan gobiyo afalaaraha igu gemgeman gobaad waa guun jacayl gobaadaan kugu qabee gobaadaan kugu qabee gobaad la garo gobaad
gabadhi mayla
gobaad gobaad qoobay gobaad gobaad qoohad wadiyo abdalaara igoo gemgeman gobaad waa guhun jacayl gobaadaan kuhu qabeen gobaadin kuhu qabeen gobaadina garo gobaad agobaalagacaloy agobaati magaygaye agada garshiyo dadnimo agobaad rabbi kugu galay gobaad gacaloy gobaad agobaati magaygaye adaa garshiyo dadnimo agobaad rabbi kugu galay gobal gobal agobal qoobay gobal agobal gohan watiyo abdalaaraha igu gemgeman agobaad waa guhon jacayl agobaadaan kugu qabeen agobaadaan ku qabeen gobaadi la garo gobaa
aad baad u mahadsantihiin saaxiibadana dhegaysanaya halkaas haddaan naga soo laabano heestii farsamayaqaankii inoo soxday walle waxbaa ka dhacay haye faisa iyo aniso bal soo dhawaada bal caawa idinkoo hadda farsamayaqaankii hadda kalax kalax idinkoo dhaha heesti baa u jiray bal waxbaa idinka baxa midhay
waataa waxbaa ka dhacay maxamed kaadheeri weliba fanaanada codka miyaa dhahaa gobaad Gobaadda codka jacloy miyaa gobaad aan maqlay waa wari waxbaa ka dhacay Gobaad gacay. Mm, saas kuma fiicna.
anisa ninkeeda wey anisa haye Anisa madaxa la sii ruxayda.
wallaahi aniga een maxamed oo heesta saca aniga een waan ka yara dhacsanahoo faa-iisaad farsamayaqaanka dalbataan dhihi karaa maya anisa caa waxaa u malaynaa luuqay gelin alle igu barayda may anisa amay Waa fariinta inshoora, waa fariinta amay la dheeraata dee day diraysay
aniga heesta dhan oo oo shineedba ma maqlayba mardaba maqlaba fariintaada hadda dheereed fariintaad diraysaa dheereed faa- anise saa u qoraysa qoraysa ku dhalan hay fariintaasana ma dirayno anigo adaa lagu soo diraya
waa tahay waa Dhegeysaa tahay qofka jira.
haddii halkaas aynu kaga soo laabano ee kabtanka ee dhegeystaha qadka taleefonka ee ka dhex muuqanaya anagoo wicitaan iyo fariimaba isku dhex weysi doona had- iyo maxamed haddaan isaga dhex baxo
aad baad u mahadsan tahay faa-isa dhegaystahan qad ku jira haddaan soo dhabeeyo halaa assalaamu calaykum walaale soo dhawow jimco wanaagsan habeen wanaagsan ayaana habada kaale nahay magacaagii halkaad naga soo hayso
waa cumar maxamuud oo ku sugan hofteer bukumareeb haye cumar maxamuud saaxiib sare waan ku soo dhawaynaynaa haddaad la socotay barnaamijka gudagal caawiyaa jeceshahay inaad halkani salaan u mariso
hadda saaxib macaane aad baad umahadsan tahay waan kaga mahad celinaynaa waxaan halkan salaantida ugu horeysa aan uga dirayaa waxa weeyaan adiga ugu horeyn iyo martida barnaamijka oo ay anisa ugu ayaduna ay ku tagto haddana waxaan waxa weeyaan salaan haddana waa usii marinayaa shacabweynaha amase ummadda waxa weeyaan reer galmudug oo xagga ay maqlaysa dhammaantood ayaan salaamayaa ugu dambayntiina waxaan salaamaa hooyaday iyo aabahay iyo adeerkii eedaday iyo awoodii dhammaantood intii maqlayda dhammaantood islaamka ayaan ku salaamayaa jimco wanaagsan ayaan leeyahay saaxib macaan aad baad umahadsan tahay saaxiib sare laakiinse waxaad moodaa haddee inaad waxa aad ilowday ama waxaad leedahay aniga ma qangaarin oo dadkaasi kuma jira aad baad umahadsan yahay dhegeystahaasi waxaad moodaa inaa ismaqli weynay marka fariimaha lagu celiy ayaa leeyahay faaisaa
waa tahay maxamed ow dhegeystayaashu waxay fariin noogu soo reebi karaan lambar furihiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa lambar furihiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal habe wanaagsan jimco wanaagsan ayaan leeyahay dhegeystayaasha dhegeystahan qad ku jira haddaad soo dhaweyso faaisaa
hallo asalaamu calaykum dhegeyste
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaalo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa maadsantihiin dhamaantiin walaalahayga qaaniga ah ee ugu horeyso adig walaashiisa istaqiiman sidaas walaalkeen maxamed karaamo waashi anista wadani dhammaan baxdadeeda waxaan ala xaniilay aad weyn wanaagsan
habeen lamida magacayga wataan i raacina waxay dadka farxadda ayaan dhowr nagala sahleysa xaafta karaamo
ayaan saaxiibka koowaad een kasoo dhow walaalo ugu wanaagsan ayaan ka holayaa wada barnaamijka waa muusigii salaamaha waata
warasadaas een hambalyo oo dhawaxo iyo waxaan ugu talagalay dalaanka dadka kowaamada soomaaliyeed damaantood kaamaya hooyada iyo aabahii walaalaheeya waa islaamaya meelkamalkee anigoo kala jeedin ninka waan islaamaya nageysiyaasha dundu cadaad ku xirtiya waxaan leeyahay jiro qorxubada kala salaamaya ummadda muslimiinta iyo adinka mobaala riido cadaad waxaan leeyahay jiro qurux badan waxaan nolosha wada daraya adeerkayda cali axmed oo gabrugo waa laba gabdhood mitaama ugu dhashay magaalada cadaado waxaan leeyahay hambali walaasha qibti ayaa wataa waata codsi wala waxaanahay sultaan seeraha ee two two three second
ee waa tahay suldaan seeraar ku celi walaalo codsigaaga ayaanay
two seven two seven five
two seven five ayaan faham waa tahay waqtigu hadduu noo saamaxo ayaanay codsigaa waan kuu tixgelin doonaa waa heesi markii ugu horreysay maxamed oo dhegeyga kusoo dhacayda two seven five two seven five waa tahay anise ayaa markaa dhanka iyo heesaha noo qaabilsan bal iyo farsamo yaqaanka oo raaraadin doona baleesaba baarbaari doona kolan waa ka dhacsana maxamed iyo anise ibne adigu waa la socotay two seven five anisa anisa caawa dee hortaala marka anisa bal soo dhow adiga heesaa jacalku isku fiicna adiga faa-isay ee waxaad moodaaba heestii dhan oo suldaanka geeska soo qaaday inaad leedahay caaway ee ma Two aqaan seven saad five.
u dhegaysaysan aad ku daashay anigoo Dabcan.
anigoon is ognahay faa-ise waxaa adoo dhahayn oo arkaayo gaano maydhan two seven five ku hay ka banay u banay gabadha adigoo dhahayn waa ku arkay haddana caawa waxaad keentaba sheeko dhan loo ah banayn haddana sheeko ah waxaad keentay haddana faa-ise aniga ismaan fahmin caawa laakiinse farsamayaqaanka kasoo laabanayna waa tahay bal aan isla aadna two seven five iyo farsamo yaqaanka isku soo laabad haboon واذكر واختار حبني حبني قبلها قالت مريم واقدر waan ku doonsado waan garwaaqsade kabane ubanne gabadha gunyal badan sow tuu sabafahay geenya maan sugin tuu sabafahay gaarimaandhaya tuu sabafahay loo dhexgeliyee tuu sabafahay cilna gudashale tuu sabafahay oo garadlaa tuu sabafahay duulaymasin tuu sabafahay galladay biyo oo aan keeni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlaan gogoon dhigano aan ku gamano gaarnay sahlan galladay biyo oo aan keeni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlaan gogoon dhigano aan ku gamano gaarnay sahlan hobay hobay hobay hobay hobay hobay hobay hobay hobay hobay Hobay, hobay, kabbanne kabbanne gabadha habla gabigood waa ka gaaro goobad hooyiya aabba geesiya baagadaasho runti gabadhan waanu gola tege kabbanne ubbanne gabadha habla gabigood waa ka gaaro goobad hooyiya aabba geesiya baagadaasho runti gabadhan waanu gola tege kabbanne ubbanne gabadha waa guduud iyo two seven five cadcad galabay two seven five sawga badkan two seven five gufax roob two seven five aanka galay iyo two seven five iima noqon biri two seven five iyo gobol biran two seven five galladee biyo doo'aan keenni waynu gaarno dodlay caashaqi kuuri farxadaan googoon dhigano aan ku gaman
habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaana habad idinka leenahay dhegeystayaasha waxaan ka raaligelineynaa lambarka fariimaha hore ee idinkugu sheegnay marka cilad farsamo awgeed dhegeystayaal waxaad inagu soo diri kartaan dhankay fariimaha fure saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo markana haddaa idinku codhina saaxiibyaal lambarka farihiisu yahay saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo ayaa fariimaha inagu soo diri kartaan marka fariimaha aad inagu soo dirteen lambarka kale waa idinkaga raaligelinaynaa asxaabey marka dhegeystaha qad ku jira ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo markaani halo assalaamu calaykum halo walaal soo dhawow magacayaalka naga soo hayso
samir jacayl ku sugan xaafadda barkiin
waa tahay samri jaceyl waan ku soo dhawaynaynaa xaafad magaceeda miya ah ama magacaaga haddaan kula kaftamo
maay samir jacayl waxaan magacayga waa xaafaddana barkiin wa waa tahay marka waan ku soo dhawaynaynaa Haddaan xaafadda waa isku magac waa noqon karnaa
waa tahay maalmahana xaafad fiyoore jecel maqlaaya marka waxaan jiraa xaafad kale samri jecel keligeed miyaa soo baxday marka waa kusoo dhaweynaynaa si ah waa la socotaan filaya barnaamijka bal caaw soo dhawow gudagal barnaamijka
walaalkay maxamed ali garaama waa la socday maantii si qurux badan hanaan leh sharaf leh ayaa barnaamijka markacayso hore waxaan halkan jecla inaan ka salaamo dhammaan shaqaalaha warbaahinta radio cadaabo oo ugu horeeya agaasimaha guud sarmaa arki maxamuud maxamed sarmaan kasuuley iyo sidoo kale daadiyaasha barnaamijka sanad aadan karaama iswa xasan shariif dheeman iyo sidoo kale anisa cali xuseen wadani
waa tahay dhammaantiin waxaan idin leeyahay salaan sare saaxiibayaal salaan sharafeed ayaan hawada idin marinaya
waa tahay annagana midaasi mid lacayna ayaan habada kuu soo marinaynaa samri waan ku soo dhawaynaynaa sidoo kale bal salaantaada ku sii soco
sidoo kale waxaan jeclahay aabkii macaane iyo sidoo kale hooyo macaan oo caawa weliba safar aada u dheer igaga maqan ayaan caawa waxaan leeyahay soo laabta idinkoo nabada ku nabadgala meesha aada joogtaan salaan gubeed ayaan hawada u marinayaa oo saaxiibteeda kala kala duwan oo aan ku faano ku xiran warbaahinta radio cadaago runtii ma kala gaaro halkaana kuma soo wada koobi karo laakiin waxaan leeyahay waxaa idin salaamaysa siyaax samri gacayl
waa tahay
waxaa maleen salaantaasi waxbaad gogobaysaayoo sidaad isha iigu hadda hadda gubaysaa hadda caawa kuraasta wax kale lama soo qaadano mikrofonada wax kale lama furin hadda salaan khaas le waa
in la isku daayo walaalo
Een, hadda siyax marar badan hadda waa kasoo dhex muuqday barnaamijka adigoo hadda een, salaantii qaaska naga qarinay balse caawa een, waa lagu kala baxayaa meeshan caawa anisiga dad badanna waa fadhiyaan waxay leeyihiin hadda qaaskaa laga reeba siyax
sidoo kale isku raacdaan dhammaantiin annaga dhanba sidaas ayaa ku midoobna
waxbaan ka dhaceen iyo laba kun kun iyo labaatanka baarbaari doona imanka waxaa mahay hadda ma annagaa sugi karraa hadde hadda laba kun iyo labaatankaa joognaa kun iyo labaatanka hadda maalida dhowba siyax
ilaa barkaa soo wadawe waa tahay waan kaa sugaynaa
laakiin caam saddex minimiinteediyo maxamed waxaa idin weydiinaa su-aal waa tahay waan kusoo dhaweynaynaa hal su-aal ama laba su-aal halaa ka badin laakiin maya hal su-aalo waxaa idin weydiina aada u fudud badan basiid ah
waa tahay dhegeystayaasha ayaa lafurtada haddii ay ku jawaabi karaan waa u bandhigi karaan
waa tahay su-aashaas waxaa waaye n maamo haysata gabar ayaa waxaa u yimid laba nin oo markaasi il iyo aabihiis ah
waa tahay
n wiilkii wuxuu guursaday maamadii halka uu aabihiina guursaday gabadhii
waa tahay
ilmaha ay dhaleen iyo sidoo kale eh, gabdhihii la guursaday iyo wiilashii guursaday maxay isku noqonayaan
wallahi waxbaa ka dhacay anise ma fahamta su-aasha ama waa siyaax waxaan leenaha lagu adhiyo haye siyaax ku adhi su-aasha bal
hawaay maamo iyo gabar ay dhashay oo meel wada degan ayaa waxaa u guursan wiil iyo aabihii waa tahay
wiilkii baa wuxuu guursaday maamadii halka n odaygii guursaday gabadhii waa tahay haddaba ilmaha ay dhaleen labada hablood iyo labada nin maxay isku noqonayaan
waa tahay marka siyaax waa aan fahanay su-aasha inaan fahamtay inaan rajeynaya dhegeystayaasha oo mar mar sii kartaa n sidoo kale dhegeystayaasha su-aashan hadday ka jawaabi karaan ayayna waa hordhigi kartaa n marka sidaa weeye salaanta qaaskan waa inoo isbuuca dambe laakiin siyaax bal mar bal mar saddexaad su-aashu dhagax bay noqota mar saddexaad bal dhagaha in aan aan ku amaahina bal ku celi waa tahay siyaax qadka taleefonka ayay ka baxdaan rajeynaya
n aad baad umahadsan tahay n faisa siyaaxna way mahadsan tahay n yani su-aasha n aniga karaamaan sama fahmi anise ma fahamta su-aashii amili fariimihi ayaa kuu socdaa maya anise caawa fariimaha u anise socda caawa si kale oo ya fariimaha adaga u socda marka ayaa anise maxamed adiga dhab waa lagu jeedi waayo babaaqa kursi kura kursiga hoosgastaa balay may maxamed oo aan kursi baanan hoos gelin waan fadhiyay malaha caawa idinka doodiina badneed anigana markii la qoslay la ima waco ogta markii la xanaaqsan yahaan diyaar ahay subxaan Een, su-aasha siyaax haddii aan guda galo anigu horta maba fahminba aabiyo wiil Su- celiyo waxaas maba Een, fahmin.
aniga su-aasha aniga karaamaan waxaa u fahmay su-aasha waxaa meel wada deganaa lalahay gabar iyo hooyadeed saa u fahmi waayaa haddii aan qaldamo ay adhi kartiin yacni gabadha iyo een, yacni iyo hooyadeed waxaa yacni gabadhiina waxaa lalahay gabadhii waxaa la yidhi een, yacni gabadha iyo hooyadeed meel wada meelay wada deganaayeen yacni een, wiil iyo aabihiisa gabadhii hooyadeed u yimid wiilkiina wuxuu guursaday een, hooyadii gabadh een, gabadhiina waxaa guursaday aabihii haddaba labadaasi yacni qofood ama labadaasi qoys yacni ubadkay dhalaan waxay isku noqonayaan dabcan maxamedow een, su-aashaada waxaan u fahmay gabar iyo hooyadooda meel deganaa wiil iyo aabihiisa a umaadeen gab ninkii weynaa wuxuu guursaday Gabadhii.
gabadhii yareed Waa kii taa yaraana gabartii weyneed hooyadii guursadayba ha sax marka labadaasi qoys ciyaalkay dhalaan maxay isku yihiin waay ani ahaan marka horta arintaas laga hadlaa maska xanuun abay igu dhacaa madaxa yiriisa marka wax loo fahmay ani laakiin ani ahaan hadda- Ay.
sax ku hormar bal nasiibso ani ahaan haddaan siro waxaan siri ilma ayay noqaayaan ayaa dhis adigana amino waa ka dhacsan tahay baskii May, een, maxamed oo su-aashaas ee aan haddii aan horta sidaan u fahmay een, wiilka een, ilmaha ay dhashay een, gabadha horta wuxuu u wiilka ilmaha noqonayaa dhashay wiilka gabadha wiilka ilmaha loo dhalay oo ay u dhasho hooyada ilmaha gabadha wiil dhala iyo waxay u noqon aabihii iyo gabar iyo hooyadeed iska jiriya arrintii kaas bixi wiil een, ga- wiilka wuxuu qabaa ga- een, hooyadii dabcan maamadu qabaa Maamadu gabadhina qabaa waxaa qabaa aabaha.
aabihii aabihiina eh, gabartii yareedu qabaa ilmahaas waxay noqaa ilmo eedo wah eedda intay ka imaanaya
waa sababtoo ah een haddii dhanka aabaha loo firsho aaba ilmihii wiilkii waxay unoqayeen wiilkii ho- oon hooyada qaba waxay unoqayeen eedo een ilmihii kale oo awowuhu dhalay oo wiilka aabihiisu dhalana ilmahan kale eeday unoqaayeen
wallaahi ma fikirka hay aye fays adiga adiga dhegeystayaashaadhan kala saari doonaa dhegeystayaashana u bandhigeena way ka inkastoo soo jawaabeen su-aashaas aanan u fakarin haddana aan iska eri maxamed oo inkastoo aan ka ani jawaabteeda waa dhashay marka faisa bal aniga adiga isku su-aasha day jawaabteeda waan baxshaa is dhihi karaa faisa ay bal bal maxamed waxay ahayn adaan ku sheegaa magacaygu yaryaa ku dhehe gabadh iyo hooyadeed mahayn iyo wiil iyo abi ha weynaa ah, wuxuu ku- wiilkii yaraa hooyadii guursaday een aabihiina wuxuu guursaday ma een gabadhii yareed ta maamada een, marka koowaad maamada weynta adaa ku hormaro haye Een, wiil odayda wiilkiyaa guursaday yaraa ha ninka weyn wuxuu taabanaa sadag waaye mar Sadag. dhegeystayaashana waa iigu taalaan een, su-aashaas way kasoo jawaabi karaan een, marka dhegeystayaal badan ayaa qaladka soo buux dhaafinaya markana fariimaha dhegeystayaal waxaa nagu soo diri kartaan faro saddex een, saddex saddex lixdan iyo afar sideetan iyo labo dhegeystaha qad ku jira iyo jaaniskiisa halo asalaamu calaykum walaal adoo codkaaga sare u qaadaya halkaad halo ina halo inaga soo leedahay magacaaga
Soomaalininimada xaafadda ka tag.
waa la socotaan filaya barnaamijka adoo iska gaabinaya aaradda naga dhegeysanayso
Haa, waa la socdaa.
bal soo dhowo caawa yaa jecesha inaa halkan ka salaanto salaan een, haddee een, bal soo dhowo su-aalna meesha waa ay taalaa bal salaantaada ka hormar
Waxaan salaamayaa waalidiinteyda, walaalayaasheyda dhammaantood waa tahay
iyo bada raadiyo cadaad.
waa tahay
Waa kan.
marka salaan kalaa ku dhimanaan filaya ama waa dhamaysatay salaantii
May fariin ahaana waa jawaabtaas.
waa tahay bal soo dhowo su-aasha miiska saara ma isku dayi kartaa caawa
Haa, waa tahay bal soo dhowo
waxaa dhalan walaalo isku yihiin aan dhihi karnaanay.
waxaad leedahay walaalo isku yihiin
Ah, aad baad umahadsan tahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay haye anise iyo faa'iiso waad gabteen waxaa leeyahay ciyaalkaasi ama een, carruurtaas meesha ka dhalata ayaga dhan ba walaala isku yihiin
horta maxamed aan hore abuga cudurdaartaba su-aashaasi waa ma fahmi karin Waxaan ku Saddawa jiraa dhaqaaq.
waaba hurdoodaaba waa tahay marka saddex isku dhaqayn
anisana waxay tiri wiilka ilmaha loo dhashay anigani anigaaba ka roon faa'iisa waxaa dhayn eeda isku Adiga dhaqayn maamada koowaad aan ku dhahay ninka Aye.
wiilka wuxuu noqday sado asagana wuxuu noqdaa sado marka saas ani ku dhahay ee ma ku dhiilin ma sadoha wax dhan ma hayan ee marka eh, kuwa kalena waxaa waa dabcan hadii su- in su-aasha in loo fakero u baahan dabcan su-aal een aad u cilmiyeysan qof uu juhdi kusoo bixiyay markii aan lagu cayaara su-aasha aan ahaan waa usoo fakeraa maxamed sidoo kale anise waa fila dhegeystayaashana waa ka sugaynaa marka qof walba fikradiisa iyo halkay kaga aadanaata ayaan ka dhihi doonaa waa taa aad baad umahadsan tahay dhegeystaha qad ku jira iyo anise dhankeyda assalaamu calaykum.
وعليكم السلام إنك تسرو مقعدي هالكذا إنك سعيد
Assalaamu calaykum. Waa walaalayaasheyda wanaagsan, walaalahay sida quruxda badan ee barnaamijkooda dhegeysan, magaalada mahad celinaya. Magacayga waa Naariya, xaafadda ka tag.
إن ماريا يسرو ولا لا تتبرم كل سعتي إن عاوية سلام إذا
نظامات الوراثي تدخل في بين البرامج كورت عيسان عبيدة أنيسة عيسى محمد المنشأ وخانك السلام يا عمد الصوماليات لما نمرك السيسيوان كارهان وحان السلام يا من دقيستيان شريفي وعجهده كشيرا سكا الإعلاب وحان السلام يا عمريتي من الكيزة وهي دان حطت سوق على نبي أبو هنا مسكا يوفى لكم كده ويغريان هويو إي أبو kitaabka leeso hooyo ayaan qaas islaamina oo ayaan ama xiisay oo muddo badan iga maqneen hooyo waxaan leeyahay hooyo nabad iyo kusoo noqo sidoo kaleeto waxaan rabaa xaggan inaan si qaasa uga salaamo ama salaan kaliya laaba hawad uga mariyo een qof igu qaaliya een qof kalena ma ahan waa qof een walaalkee walaalkee een shaahid cabdi maxamuud isagan een magaalada muqdisho een walaashii een sidoo kaleeto waxaan halkan ka bilaabnay dhegeystayaasha aan hilmaami karin een siyaaxa ugu horeyso caayisho hooyey een kama tegi karo een sidoo kaleeto een een boqorada een difaax social sidoo kaleeto een cayaandhoon een ha- dhammaantood waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeen qurux badan caawaysi wanaagsan
waa tahay markan bal soo dhowo mari habboon een, waa la socotaan filaya barnaamijka caawana su-aal ayaa miiska saaran bal soo dhowo caawa su-aasha miiska saaran een, siyaax soo saartay bal haddaad isku dayi karto
walaalo maxamedow su-aashaas aan la yaab le waayaba ani waxaa ka sheeg mada karinayo waa tahay layaabkeeda ayay wadataa dhihi kartaa caawa
layaabkeeda way baqaatay labanka marka laga su-aalaaba la keenaba wallah waa yaab waxaan rajeynayaa inay een, nooga jawaabi doonto siyaax een, marka aad baad u mahadsan tahay maari habo laakiin maxamedow waxaa la isdhihi karaa su-aasha ee siyaax keentay inay nagu mashquulinaydo isla intiqaaska inay nooga mashquulinaydo mise dabaaritaa marka aad rabto inaad shaaq kusoo dhisaa dooliga Waa- lagu mashquuliyaa waa tahay.
Marka, ma- waxaa umalaynaa siyaax waa nagu mashquulin marka caawa waxaad leedahay marka sanaanti qaaskaa dadka weydiinayeen baa su-aasha dhac gasho su-aashii ayaa nogula mashquuliyey saasaa u fahmay tusaale ahaan. marka siyaax waa dib inaa u laabano wey Een, anise ayaa qosleysa anise maxaa ku qorshay bal ma fariin kalaad aragtay
waxaa malaynaa waxay dabaaldegayda bal anise sidhow caawa dhalashadaada ama fariimo kalaa socda horta bal een, yaa anise
Ee, waa tahay maxamedow horta waa mahadsantiin adiga faa-iiso sida quruxda badana caawa iigu haysatiin macnaha waa ku mahadsantiin horta Een, haddii aniga fariimo caawa maba dirin oo inkastoo iska faraxsanahoo maalintan xorowna ay tahay ma caawa ay ku beegan tahay Dabco.
sidaas baan u Caaw lix faraxsanaa saac ay gaaraysaa. Waa ku sidaas jira.
baan caawa u faraxsanaayo caawa wax kalaa kuwas dugan hadda anise ma banaanka dhigta walaalay aniga waad arki jirteen anigoo iska faraxsan habi laakiin caaw sidan u faraxsan umaan faraxsanaan jirno caaw dhanka iyo waxaan ku faraxsanay xilligan xorownay
waa tahay
waa tahay marka een, siyaxna waxaan filayaa caawa aniga een, maxamedow haddii aan siyax la hadlo walaalay waxaan dhihaa mar labaad koolka soo qabso si aan kuu widina qaaskaada waayo qaaskiyaa dhayloo siiday su-aal aan waxba ka jirin inta noo dirtay aniga horta su-aasha sida uga jawaabay haddii ay noqon weyso walaalay siyaxay waxaa leenayaa soo laabo fadlan Su-aasha annaga iyo ka jawaab.
dhegeystayaasha aan kaga faa'iidaysano Een, faa-iiso waxay tiraahday sadoyaale isku yihiin.
sodoyaala isku noqonayaan karaamada oo yidhi maxamed aaba iigu sii dara wuxuu yidhi laakiin hadda waa hilmaamsanaha aniga ugu roraaya waxaa dha ilma eeda isku noqaa waxa iga fiican waa la waa Waxaan dhaaman labaa miya caaw.
waxi dhaamacaa waa la waa waa tahay Wadaay siyaaxan la kala saari doonto kulley su-aasha een, qofkii jawaabta saxdaa la helay laakiin ani sodoon maba dhihinba waa leenabaa umalaynaa waa tahay bal isku day adartaa weli waa ka hoostaalaa maya maxamedow su-aashaas ani waa iga bas oo soo laabanaa Een, aad baad umahadsan tahay dhegeystaha u- een, qad ku jira haddaa jaaniskiisa aad siiso faa'iisa waa tahay dii aan u baaqo alo asalaamu calaykum dhegeyste asalaam raxmatullahi soo dhow walaalo magacaagii halkad naga soo wacayso
oo oday jaacabada horteen magaalada dhow safareed
oo soo dhowow walaalo een, cali oo habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay waad u socotaa barnaamijka
eedya
waa tahay een, soo dhowow barnaamijka waa muusigii salaamaha caawa halkan ayaa tahniyad salaan ee aad kaga diraysaa soo dhowow
waxaan ku salaamaya hooyaday iyo walaalaha iyo ummadda soomaaliyeed walaasha reebaya ayaa koola gala salaamaya waa ta
halo waa ta walaalo ku maqlaynaa cali oo si toos ah ayaad ee, barnaamijka ee, gudaha kaga jirta waa tahay salaantaada haddaad intaas kaga soo laabato ee, yaa su-aal ayaa miiska noo salaantaada andho dabcan ee, su-aal ayaa miiska noo saaran bal su-aasha ee, jawaab ma ka haysa soo dhow
alhamdulilah soo socdana hadi maan weyadaan isku dhadaan waxaan waxaan waa hada isku dhada waa fikriga kadib waxaa noqone gabadha oo hooyo wiilka gursaday hooyada wiilka gursaday waxay u noqonaa abo adeero iyo noqona ilmaha oo dhalay wiilku maya gabadha wado adeer iyagu noqonayaa ilmaha oo wiilkana gabadha u gursadaa aboon ha noqonee iyo dawan noqonee wiilka ilma uu dhalay wiilka wax iyo gabadha wada gursa wax noqonaya walaalo wiilka gabadha wiilka gabadha ilmaha dhashay wiilka waxa noqonaya gaabaha gabadha wiilka isma dhashay oo gabar yarta hooyo hooyo loo yahay ima dhashay iyo wiilka wiil guursay waxa noqonaya walaalo aabo waxa noqonaya ilmaha hooyo iyo hooyo waxa noqonaya ay iyagu waa noqonaya
waa ta
Horta, aad baad umahadsan tahay aye tahay, faa'iisa ee, wax ma ka fahantay su- een, jawaabta uu bixiyey dhegeystahaasi wallaahi maxamedow een, dhegeysta cali een, walaal cali aan dhaho een, su-aasha uu jawaabta uu bixiyey ilaa hata wax makafa laakiin siyaaxa waxaan u malaynaya dhegta u hayda een, dabcan waan filaya inay goondhow qadka soo qaban doonto oo ay su-aashaasi bal dhegeystayaasha een, mid kastaaba araada uu ka dhiibto iyo qofka saxda ee een, jawaabta ku aaday iyada ayaa noo soo sheegi doonta waa tahay dhegeystaha qadka teleefka dhex muuqanaya maxamed haddii aad u baaqdo aad baad umahadsan tahay faaisa dhegeystaha qad ku jira halo assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal soo dhawow habeen wanaagsan magacaagii halka aad halo halo inaga soo leedahay
waxaan ka indhaha dhuusamareed waa tahay sidee barnaamijka laga dhegeysanaya caawa dhuusamareed
si wanaagsan waa la socotaan filaya barnaamijka caawa yaa jeceshahay inaad halkaani salaan uga dirto
walaalahay dhammaantood iyo hooyaday macaantay iyo aabahay aan aan u sansanaan aawada marinaya iyo ummadda muslimiinta meel kasta joogan yareeda cadaado wariyaashooda waa tahay hadda ma jira qof qa'asa yacni ama kugu qaali aad ka tegayso ama aad ilowday anaga ku xasuusinayna marsodhow
maya maya ma jiraan oda lasalama salaanta sidigaa loo dhigaa waa tahay balse dhow sidoo kale su-aal ayaa aan cadda caawa miiska saara hadde dadkao dhan hadda ay la yaabayin balse dhow su-aasha ma isku dayi kartaa caawa
ani waxaan is dhihi lahay marna ayeelaa marna awoo noqona
waa tahay
saasaan dhihi lahaa marna awoo noqonaya marna ay
aad baad umahadsan tahay walaalo sida qoraxda badan oo wanaagsan barnaamijka lala qaybqaadatay ay faysa waxaan leeyahay marna ayay noqoaya marna awooy
waa tahay gabadhaasi kuma qabsan karo oo madhacay saas ayay dhaqaheen marka ilaa aniga ama kama qabo oo waad ala aqoonin.
aaba aqoonin marka waa filaya kole waa anaga dhan nasiibaa ku wada nasiibsayno marka jawaabta saxda waa wada sugayna een waa waana sugnaaba siyax baan ka sugaynaa waxaa maqli jiray jini ninkii keenaa baxsha siyaxayada caawa jinniga keentay laakiin se- silaanta qaaskaa inkastoo inaga mashquuliday oo su-aal ayaynu een anaga waa isku jeedi weyne laakiin sacaba anisa ya hala aniso soo dhawow labaatankeeda waxaan la ilaa taga joonayo ayadana aan ugu maaweynaysa caawa farxaddeeda no- een waa ay- waa ay ka sareysaa bal soo dhawow caawa farxadda farxad kale baa ku hoos dugan een anisa
waa tahay in maxamed horta waa mahadsantihiin een adiga faaisaba in aniga caawa idiin sheega farxaddeeda farxad kale kuma hoos doogna lix iyo labaatanka jul mar haddaan mashquulsanahay dhegeystayaasha xitaa waa ogyihiin inaan ka mashquuli jirin laakiinse caawa lix iyo labaatanka jun baan ka shidanta een aad baad umahadsan tahay een marka een waan rajeynayaa inaad een yacni ka wada boga doontaan marka dhegeystahan qad ku jira haddaan soo dhabeeyo halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله محمد آدم كرامة وسياح سمر جاهل إن runtii waxaan dhihi karaa su-aasha aad ayay u u adkaatay dhegeystayaashaana kaga qayb qaadanaysaday isla markaasna waxay ka een, baxsheen jawaabo kala gedishan faa-isa hadalkeeda ayaa i soo gaaray oo ku aadanaa siyaaxa way nagu mashquulisay salaanta een, dabcan salaanta qaaskaada ayay u gambisay faa-isa waxaan ku qancinayaa la igama baran inaan salaad qaasa halkan ka salaamo Een, walaashay si- sidaas ku qanaa Een, sida ku
waan ka xunnahay dhegeystaha qadka taleefonka ayaa ka ogaayay asagoo hadda jawaabtii inaanan ka helin faa'iisa laakiin si aada ani ii jafaysaa walaala siyaax
een aad baad umahadsan tahay faa'iisa adiga habeen walba miiskaa saaran tahay marka een een bal dhegeystahan qad ku jira haddaad soo dhaweyso
halo assalaamu calaykum dhegeyste
عليكم السلام ورحمة الله soo dhow walaalo magacaagii halkan naga soo wacayso
magacay waa nasteexa oo ku sugan xaafadda araale nasteexa soo dhowow bal haraale caawiy sidee looga caweynayaa
waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta ameer kasta adduunka joogaan iyo hooyaday macaan aabahay macaan inta waan salaamayaa waa tahay soo dhowow haye ku siisan waa tahay intaa ayay salaanta kaaga egtaan fila waa tahay een, soo dhow walaalo adigoo magacaaga mar labaad iigu celinayaba
nasteexa oo ku sugan xaafadda araale waa tahay nasteexa su-aal ayaa miiska noo saaran Een, bal su-aasha maxaad ka dhihi haddii aad la socotay jawaabteeda
horta su-aasha aad bay u adag tahay su-aal laga soo jawaabi doono iyo eka waxay leeg tahay su-aal ilaa jimcaha dambe laga soo fikiri doono
waa tahay aad baad umahadsan tahay nasteexay nasteexa waxay leedahay su-aashaas waxaan u malaynayaa inaa tinteeda lasoo jari karin marka een, waa u malaynaya su-aasha caawa aada marka hore oo ay gabadha siyaax dabcan dhegeystayaasha ay sheegaysay waanba wareero anaaba gegriiray marka ilaa saddex jeer lagu celiyo waa fahmi waayo ilaa haatana jawaabteedayma waa tahay bal maxamed dhegeystayaasha dhegeystayaal dhowr ayaa qadka telefka dhex muuqana bal dhegeystayaal hadaa u baaqdo aad baad mahadsan tahay qeybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan kusii soconay ayaan ku kuda jirnaa dhegeystayaasha hal iyo laba ayaan siinaynaa dhegeystayaana qadku jira halo assalaamu calaykum
Alaykum salaam.
walaalo soo dhawow magacaaga halka naga soo wacayso
Ah, waxaan soo joogtaa xaafada Haraan.
haye anisa soo dhawow haraalese barnaamijka loo dhegeysanaa caawa waa tahay gudagal barnaamijka yaa jeceshahay inaan halkan ka salaamto
Weeraha salaama shaqaalaha Xiliga Cadaadis.
waa tahay
Soomaali weyn baan ku jiraa.
waa tahay
Qoyskii walaalayna kala yihiin.
Mm. waa tahay markay qaas halkan ugu salaamaysaa caawa
Meeqaad ku dheeraanay?
waa tahay su-aasha ma isku dayi kartaa
Isku dayee.
waa tahay
Waa deris ma dhaco.
Een, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaasi
waa tahay maxamed oo anagoo guntii iyo gunaanadkii isla soo gaarna goor dhow na soo gabagabayn doona barnaamijka waa tahay ha- halka dhegeysta ugu dambeeya barnaamijka janiska u yeeshay inuu lagu soo gabagabeeyo haddaad u baaqdo dabcan aniseya iyo dhegeystaha haddaan isaga dhex baxo
السلام عليكم وعليكم السلام dhegeysta sorow magacaaga halkaad naga soo wacayso
عمر oo jooga hartee ismarad waa tahay cumar oo soo dhow walaal haddaad barnaamijka la socotay gudagal caawa maxaad nagu talagashay
walaal waxaan salaamaa dadka soomaaliyeed dhammaanteed waa salaamaa waxaan salaamaa waxa weeyaan weriyaasha eh, idaacadda hadaado aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan haddana salaamaa hooyaday iyo aabahay ayaan salaamaa qabaan
waa tahay qaadkaa la iska rabaa caawa la iska doonaya
ku celi walaal caawa qaaskaa la iska doonaya soo dhawow yaa salaamay isaas qaas u salaamay
waxaan si qaas u salaamaa macnaha macalinkii macalinkeyga ayaan aad iyo aad u salaamaa
waa tahay waxaan filayaa inuu kaa qaado midtaa la mid ahna wahwada uu kusoo mari doono
guud ahaan saaxiibadana dhegeysanayo waxaa jecel nahay inaan intaasi kusoo afmirno barnaamijkii muusigii islaamaha inoo soo bilowday labada iyo barka fiidimo ee caawa si wada jir ah si tarantaari isku mid ah halkaa idinkaga daadahaynayeen anigoo ah anise wadani anigoo ah faa'iisa xasan shariif iyo iyo anigoo ah mey ashraf karaama intaan barnaamijkani mid kaloo ku qurux badan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ammaano alle heesta gabangu heesta gabangabada iyo gunta barnaamijka iyo farsamo yaqaanka
anisay ilwaaney iftinkii arooriyo musbaaxiyo ilaysey anisay ilwaaney iftinkii arooriyo musbaaxiyo ilaysey inta aynigaga iyo dumar asaka adan adan adan adanka ishartee ifta aynigaga iyo dumar asaga adan aan ah adanka ishartee sida hooyo ubadkeeda ah ugu farxado aragooda ah ayaan ku ilaashadaa anigu aniga anigu ku ilaashadaayo anaa ku jecel ku jecel iftara ku jecel aniga sida hooya ubadkeeda ah ugu farxado aragooda ayaan ku ilaashadaa anigu aniga anigu ku ilaashadaayo anaa ku jecel ku jecel ifkana ku jecel aniga